halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegeystayaashana sharafta lahow kusoo dhowaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta kuwaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska oo inoo soo jeedinaya goobe kadib waxaynu raacaya cashirkii inooga imaanaya kitaabka nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil anigoo ah faaraxaan idin leeyahay dhegeys wacan sidii caadada inoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doona heysii ugu dambeeyey casriga ee qaar kale oo qaaraamiya oo markaasi kugu reebaya xasuus dhegeystayaashiina sharafta laho waxaynu idinka codsanayna inaad barnaamijkan si wacan u dhegeysataan si markaas haddii aad wax su-aal ama fikrad u qabtaan inoogu soo qortaan waraaqo cinwaankannaga dib ayaan idinkaga sheegi doonaa bal intaynaan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaa leh waxaad kusoo dhawaataan heestan barnaamijka nolosha qoyska waa mid xiise badan oo aala ku saabsan arrimaha qoyska waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan waxaana inoo soo jeedinaya goobe waxa uu maanta ka hadlayaa mowduuca ku saabsan sida carruurta loo maamulo inta ka horaysana aynu dhegaysanno heestan soo socota
carruurtu uma qaban karaan hawsha sida aynu u qabanno laakiin ha ka walwalintaas maxaa yeelay way baranayaan kuwa maan hawsha ay qabtaan mararka qaarna isku day inaad gacan ku siiso hab kale oo waxbarashada looga caawin karo carruurta waxaa weeye iyada oo looga jawaabo su'aalaha ay qabaan waalidka waxa uu carruurta ku yidhaahdaa aamus ama bax oo carruurta kale la soo ciyaar mashquul ayaanahay haddeer laakiin su-aalaha carruurta waa muhiim su-aalaha qaar ee ay carruurtu weydiiyaan ayaa waxaa ka mid a carruurtu xaggee bay ka yimaadaan shimbirtu sidee ayay buulka u dhisataa su-aalahan oo idil si wanaagsan ayaynu kaga jawaabi karnaa jawaabaha su-aalahan waxay cunuggii ku hagi karaan inuu ogaado waxyaalaha samaawiga ah ee uu rabbiga qura ka dambeeyo waa inagu khasab inaynu cunugga ka dhegaysanno isla markaasi uu inala hadlayo tan waxay ku dhiiri gelinaysaa inuu su'aal kale weydiiyo haddii wakhti aad ku dhegaysato carruurtaada siiso oo su'aalaha ay ku weydiiyaanna aad ka jawaabto waxay mar waliba xiisaynayaan inay waalidkii la hadlaan mararka qaar way ku imanayaan iyaga oo aan wax su'aala qaban laakiin doonaya inay kuu sheegaan dhibka ay qabaan doonayana inay kuu sheegaan farxad la soo gudboonaatay isla markaasi ay carruurteennu qaangaarayaan waxay u baahan yihiin hoggaamin haddii sanooyinkii ay soo korayeen inaga heleen kalsooni innaga oo markaasi xidhiir iyo wadahadal wanaagsan la leh caawimaad wanaagsan ayaynu u noqon karnaa markan ay ku jiraan marxalad adag marka dhinaca kale laga eego haddii aynu wakhti siinin oo aynu carruurta su'aalahooda ka jawaabin oo aynan u sharxin waxyaalaha aanay fahmin markii ay yaraadeen ma oggolaanayaan waanadeenna hab kale oo carruurta wax lagu bari karo ayaa waxay tahay fikrad soo jeedinta waxaa dhici karta in cunuggu raaco fikrad aynu soo jeedinay markii loo fiiriyo amar aynu bixinnay kaba soo qaad in gabarh saddex jir ah ay baradho ka qudaysay beerta waynu ku qarinnay innaga oo leh haddii hal xabbo oo kale aad soo bixisid waad i arki doontaa gabar yahay madaxa adag haddii gabadhu tahay mid dhib badan waxaaba laga yaabaa inay baradhada kale soo bixiso laakiin haddii aynu ku odhanno u gee baradhadan hooyo in ku filan waad soo saartay waxaa dhici karta inay hooyadeed u geyso oo ay ku addeecdo iyada oo aan baradho kale soo bixinaynin miyaad aragtaa waxa dhacay qofkii isaga oo isticmaalaya xirfad fikrad soo jeedin ah ayuu gabadhii waxa uu ka yeelay inay adeecdo iyada oo ku faraxsan ama waxaa dhici kartaa inuu jiro hal sabuul oo duban oo labada carruur ee ugu yaryar ay doonayaan inay cunaan hooyadu waxay ku odhan kartaa iska hilmaama hunguri weynadiinna kala jabi sabuulka oo qaybsi walaalka ama walaasha haddii kale waad wada weynaysaan sida ugu wanaagsan ee xaaladda lagu xallin karo ayaa waxay tahay fikrad soo jeedinta way fiican tahay haddii midkiinba jab haysto keen hooyo ha idiin kala jebisee miyay kula tahay inaanay go'aankan isagaa ku aqbalaynin si farxad leh fikrad soo jeedinta xataa way ku ku shaqaynaysaa xagga sharka marka cunugga aad tidhaahdo waad madax adag tahay waxa uu sii noqonayaa mid madax adag intii aad dhihi karto cunugga waxaad ku tidhaahdaa waad fiican tahay ammaantan iyada ah waxay ka yeelaysaa inuu sii sameeyo wax wanaagsan
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi nolosha qoyska haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijkaasi ama aad doonaysaan in wax lagu kordhiyo ama laga bedelo fadlan inoo soo qoray nala socodsiiya ciwaankanaga waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana waxaad kusoo dhawaataan heestan waxaan filaya inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaynu soo gaarnay xilliyadii aanu idiin soo jeedin jirnay casharadii inooga imaanaya buugga nolosha oo inoo soo jeedinaya ismaaciil inta ka horaysan aynu dhegeysanno qhasiidadan soo socota
nuurka الحواديث الحمد لله الحمد لله حق عيسى أواديث الحمد لله الحمد لله الحمد لله حق أواديث الحمد لله الحمد لله miyaduu taagtay ciise nadiifintiisa miyad ku mayratay dhiiga baraaga miyad rumaysani raxmadiisa saacadan miyad ku mayratay dhiiga baraag miyad ku mayratay miyad ku mayratay dhiiga masiix niyo qalbiga munadiibsan yahay niyaku mayratay dhigisa
dhegaystayaal haddana waxaanu arkaynaa masal kale ee ku saabsan weliba imaatanka masiixa iyo sida adduunka dhammaadkiisa mise imaatanka labaad ee masiixa ay noqon karto oon la oqaanin waqtiga ay ahaan doonto misena sida ay ku imaan doonto bal aan aragno waxyaala ayadaha afar iyo toban ilaa soddon oo aayadaha qaar aan ka aqrin doono waxaa qoraan sidaa tan maxaa yeelay waxaa sidii nin dal kale aadayo oo addoommadiisa u yeeray oo xoolihiisa u dhiibsay mid wuxuu siiyey shan talanti midna wuxuu siiyey laba talanti midna wuxuu siiyey mid mid kasta sidii tabartiisuu ahayd markaasuu dhoofay isla markiiba kii shantii talanta helay ayaa tegey oo ku beec mushtaray oo wuxuu faa'iideey shan talanti oo kale sidaas oo kalena kii labada talantii helayna wuu ku beec mushtaray oo laba kale ayuu helay sidaas waxaanu arkaynaa haddana in kii mid la siiyey wuxuu baxay oo dhul qoday oo lacagtiisii ayuu ku riday oo dhulku ku aasay waqtigii beerka oo deerka uu soo noqday sayidkii addoommadahaas ayaa yimid oo kaas xisaabta qaaday kii shantii talantii ayaa yimid oo keenay shan talantii oo kale oo wuxuu ku yidhi sayidow waxaad ii dhiibtay shan talanti eeg shan talantii oo kale ayaan fayday sayidkiisii ayaa ku yidhi si wanaagsan baad yeeshay addoon yahow wanaagsan oo aaminka ahaw wax yar ayaan aamin aad ku ahayd wax badan baan madax kaga dhigayaa farxadda sayidkaaga gal aayadda labaatan iyo labaad kii labada talantii helayna waa yimid oo yidhi sayidow waxaad ii dhiibtay laba talantii eeg laba oo kale ayaan ku faa'iiday sayidkiisii ayaa ku yidhi si wanaagsan baad yeeshay addoon yahow wanaagsan oo aaminka ahow wax yar ayaad aamin ku ahayd wax badan baan madax kaaga dhigayaa farxadda sayidkaaga gal kii talanta keliya la siiyey ayaa yimid oo ku yidhi sayidow waan ku garanayaa inaad tahay nin qalbi engegan oo aad wax ka guraysid meel aanad ku beerin oo wax ku aruurinaysid meel aanad wax ku firdhiin waana baaqay oo intaan tegey anaan talantaadii dhulka u qoday oon geliyey markaasaa sayidkii uu u jawaabay oo ku yidhi addoon yahow shar kale oo cajiska ahow waad ogeed in wax ka gurto meel aanan wax ku beerin oo aan wax meel aan ku aruursado meel aan wax ku firdhiyin haddaba waxaad leedahay inaad lacagtaydu u dhiibto kuwa bangiga jooga oo aad goortaan soo noqdo waxay ka- faa'iido ahaan qaadan lahaa walaalayaal meeshan waxaanu aragnay dadkan talanta lahaa iyo sidii wax loo kala dhiibay iyo sidii kuwa qaar ugu shaqeeyeen qaarna ugu shaqeyn waayeen mid baa shan la siiyey oo wuxuu ka soo dhigay laba raab oo boqortooyada iyo faraxda sayidkiisa ayuu u helay maaragtay faraaqa inuu galo kii labada la siiyeyna sidii oo kale laba raab buu ka soo dhigay waxaanu aragnay kii saddexaad oo hal la siiyana inuu ka niyo jabay oo dhulku iskiga aasay waayo boqorkan taajiraayo misna uu uu ka niyad jabay oo wuxuu ku yidhi waan ku garanaynaa waxaad wax ka heshaa meel aad waxba ku beerin saa daraaddeed hashi aad ii dhiibtay kale ayaan kuu soo celiyey shantan talent iyo waxyaalaha noola dhiibaayo waxaa waaye annaga adduunka joogno iyo xigmadda iyo waxyaalaha uu ilaahna siiyey inaan dadka kale aan ku faa'iidno waaya ma ahane ma aha talooyinka iyo waxyaalaha xigmadda kala duwan oo nala siinaayo inaan isu dhiganno laakiin waa inaan adduunku siduu ilaah ku farxisaa aan u isticmaalnaa
dhegeystayaashana sharafta lahow maanta waxaa intaa inoogu eeg barnaamijyadii aan hawada idiin soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkoo dhan haddii aad haysaan wax tala ama tusaale ay ku saabsan barnaamijyada aan halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qora inala socodsiiya ciwaankanaga waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dubaraday dalmar waxaana idiin soo jeedinayay faarax xagga farsamadan waxaa inoo hayay msisniye mongo intaynu hawada mar dambe dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo